بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشركي طبعا يا سدحات min kitaabi safiinati الnajaa faslu aladii yalzamu fiihi niyat اlimaamati arbacun aljumucatu wاlmucaadatu wاlmanduuratu jamaacatan wاlmutaqadimatu fi اlmadar intaa weeyaan fasalkaani wuxuu ka hadlayaa imaamnimo in la niyeysto salaadaha ay lagama maarmaanka tahay ee waajibka ay tahay oo qofka imaamka ay inuu imaamnimo niyeysto ay waajibka ku tahay waa afar afartaa wixii ka soo haray waa sunne inuu imaamnimada niyeysto alladii midka yalzamu ay laasimayso fiihi dhexdiisa niyatulimaamati imaamnimo niyadeed imaamnimo niyadeedkay dhexdiisa ay laasimayso arbacun afar weeyaan afartaas imaamka waxaa ku waajiba imaamnimo inuu niyeysto ayaa ku waajiba arbacun afar wey aljumcatu axaduhaa aljumca mid ka mid ah waa jumcada salaada jumcada qofka tujinaya imaamnimo inuu niyeysto baa lagama maarmaan ah marka uu xiranayo haddii uu ka tago marka uu xiranayay imaamnimo inuu niyeysto ma asaxayso waa inuu imaamnimo niyeyso qofka imaamka salaada jumcada ah imaamnimo waa inuu niyeyso hadduu ka tago ma ansaxayso hadduu afartankii jumcada laga rabay uu yahay iyo hadduu dheeraad ka yahay hadduu laakiin dadkii waajibka ay ku ahaydba uusan ahayn oo uusan niyeysan imaamnimo wanawaa khayra aljumca markaas baa laga soo reebaa niyatulimaama inaysan waajibayn adugu jumcada qofka tujinaya imaamnimo waa inuu niyeyso salaada labaad walmucaadatu weeye midda la soo celinayo almucaada iyana waa in imaamnimo uu niyeysto imaamku mucaada maxay ta salaadaha faralka ah ee la tukanayo addaha ee aan markaa qallaha ahayne waqtigoodu joogo oo qofkaan awal soo tukaday buu mar labaad rabaa inuu tukado maalan keligii baa salaadan soo tukaday salaaddii duhur buu keligii soo tukaday hadhowbuu wuxuuba yimid masaajidkii aan weli laga tukan ama dad jameeca raba inay ku tukadaan buu u yimid markaasaa isagii la yidhi adiguna tuji isagoo hadda duhurkiisa hadda waaba soo tukaday laakiin jamaacadan badan ajar dheeraaday leeyihiin buuba u yimid se isagii bay dhaheen imaam noo noqo haddeer soo tukaday mar hadduu dadkan mar labaad imaam u noqonayo imaamnimo inuu niyeysto waa lagama maarmaan imaamnimo niyeysanaya sidaas baa isagana mucaada marka salaadan waa mid la soo celinaya wey waxaa la mid a sunnayaasha jamaacada loo sunneeyey hadduu imaam ka yahay waa la mid waa qof keligii soo tukaday hadhowna jamaaco raba inuu ku soo celiyo mar labaad niyatulimaama inuu niyeysto waa lagama maarmaan ilaa qofkani inuu soo celiyo dee waxa weeyaan jamaacadan uu keentay uu rabaa inuu jamaacadan awgeed inuu usoo celiyo salaaddii salaaddu waa inay addo tahay waa inay salaaddaa faralkaa tahay ama sunno jamaaco loo jireeyey ay tahay salaaddii hore uu soo tukaday waa inay si saxa usoo dhacday salaadda bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda jamaaco waa inuu ku tukanayo waay salaadaasna waxaa la niyeystaa imaamnimaa la niyeystaa waa lagama maarmaan salaada afraad waa maxay walmutaqadima fi lmadar madar iyo roob dartiis midda loo horumarinayo roob dartiis roob sababtiis baa loo horumarinayaa waxaa la yidhaahdaa waa salaad almutaqadimatu fi lmadari roob sababkiis baa salaadan loo horumarinaya jamcu taqdiim horumaris jamca horumarina awgiis wey imaamkeedu waa inuu imaamniye imaamnimo waa inuu niyeysto maalan duhur iyo casar soo lama jamciyo maqrib iyo cisho soo lama jamciyo duhurkii baa roob yimid sidii la arki jiray roobkan mar hadduu haddayo kala yimaado ilaa gobolku dhaco maba kacaba dadkaasaa markaa jamcu taqdiim inay hormariyaan roobkaa darti hadday wada joogaane inay duhurkiina safarba maaha inay duhurkiina tukadaan casarkiina sii horumariyaan roob awgiis macnaha iyo sababtiis ayay rabaan imaamnimu niyeysanaya qofkaas waa in meesha jamaaco lagu tukanayo salaadaa wey niyatulimaama lagama maarmaan waa afartaa meelood almutaqadima waa maxay fi lmadari almajmuuca jamca taqdiim jamcu taqdiim salaad la jamcinaya wey roob dartiis salaadaasina wa taas marka fasalkaas waa afartaa salaadood imaamnimaa la niyeysanayaa wey fasalka ku xiga faslun shuruud اlqudwa dayashada iyo xirashada shuruudeedu axada cashara koob iyo toban weeye markaa cid ku xihanaysa shuruud bay leedahay waa koob iyo toban koob iyo tobankaa shardi baa la rabaa in la ilaaliyo imaamka iyo ma'muumkaa laga fiirinaya koob iyo tobanka shardi ka mid a hadduu dhinmo xirashadii iyo kudayashadii ay israacayseen qofkan ma ansaxayso shardiga koowaad allaa yaclama ma'muumku waa inuusan ogeyn budlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa salaaddaa buriddeeda waa inuusan ogeyn bixadain ay ku budhay xadad ow gayrihi xadad waxaan ahayn imaamka tujinaya salaadiisa salaaddaa buriddeeda ma'muumku waa inuusan ogeyn ee xadad kaga budhay ama xadad waxaan ahayn ma'muumku waa inuusan ogeyn imaamku ku xihan yahay salaadiisu inay budhay waa intaa macnuhu ama xadad ku budhay ama xadad waxaan ahayn hadduu og yahay salaadda imaamku inay budhay oo xadad ku budhay ama xadad waxaan ahayn ku budhay dee seebaba u raacaya waa qofu og yahay in salaadiisu budhay ma raacraaci karo qofka ma'muumkaa waa inuusan ogeyn imaamka salaadiisa salaada buritaankeeda xadad ay ku budhay ow hayrihi xadad waxaan ahayn oo waxyaalaha kale oo lagu la isku waafaqay inay salaada buriyaan gaalnimo hadduu la yimaado ama najaasaa ku dhacday aan la cafinin dushiisa ka muuqata ama cawradiisi baa faydantay dee salaaddaa mayay saxiix tahay waa maya saxiix maaha kuma sii da- kuma xihan kara wey taasi wataa waxaa la fiirinayaa cibradu waxa weeyaan xagga buridda i- ma'muumka ictiqaadkiisaa la fiirinayaa ma'muumku hadduu ictiqaado ma- imaamkaani waxaase waxaas haddii uu la yimid in salaadiisu budhay waa inuusan sii raacin lama sii wadan karo salaada ilaa qof salaadiisii aysan jirin weeye uu u haysaa isagu shardiga koowaad wakaa shardiga labaad waa an laa yactaqida ma'muumku waa inuusan caqiidayn wujuuba qadaa'ihaa haa oo salaadaasa qadaheeda qadahaa wujuubkiisa iyo waajib ahaanshihiisa calayhi imaamka dushiisa ay waajib ku tahay ma'muumku waa inuusan caqiidayn salaadan imaamku tukanayo inay waajib tahay inuu soo qalleeyo imaamkaani hadda wuu tukanayaa imaamku laakiin wuxuu aaminsan yahay ma'muumku hadhow inuu soo celiyo in imaamkan lagu leeyahay oo dib ka soo cesho in lagu leeyahay wuu aaminsan yahay oo maxay tahay middaani waxaa weeyaan haddii ma'muumka aaminsan yahay imaamkan salaadan inuu soo celiyo inay waajib ku tahay kuma xihan karo tusaale ahaan imaamku waa faaqidu dahureyn biyana waa waaye boorna waa waaye miyuu salaadda iska daynayaa maya waa iska tukanayaa sidaa mar hadduu ku arkay ma'muumkuna waaba la mid hadduu doono isna biyo iyo boorba waa waay isku kuma xiranayo maxaa yeelay wuxuu ogyahay hadhowtii ninkaani inuu salaada soo celin doono markuu ama biyo helo ama boor helo hadduu mar aaminsan yahay imaamkiisu salaada uu tukanayo sidaas inaysan kaga meel marayn ee la soo celin doono ay waajib ku tahay inuu soo qalleeyo kuma xiranayo taasina wataa waxaa la mid a meel biyo u qaaliba buu ku boorays meel inta badan biyo laga helo buu bar biyo la waayadoo uu booraysay imaamkaani dee meeshan weligeed biyo lagama waayi jirine naadir xugun ma lehe ama naadir maanta in biyo laga waaye wuxuu ogayaa hadhow markay biyihii yimaadaan inay waajib noqonayso inuu ninkaani salaadii soo cesho calaa kullin waa inuusan aaminsanayn anlaa yactaqida wujuuba qadaa'ihaa haa oo salaadaasa qadaheeda qadahaa wujuubkiisa ama waajib ahaanshihiisa caleyhi cala alimaam inuu soo celiyo inay waajib ku tahay waa inuusan caqiidaysnayn maamuumku wa anlaa yakuuna waa inuusan ahayn imaamkiisu kow ku xiranayo ma'muuman mid isna ma'muum sii ah walaa ummiyan ummina waa inuusan ahayn tanna maxay tahy waxaa weeye imaamku waa inuusan ma'muum ahayn nin isagoo nin kale ma'muum u ah inaa kan damboo ma'muumkaa ku xiratid oo isagiiba la hogaaminayo mid hore hogaaminayo lama ogola imaamkaadu waa inuusan ma'muum ahayn markaa ku xiranaysid waa inuusan isagu cid kusii xirnayn waa inuusan ma'muum ahayn maxaa looga jeeda hadda hadda waa inuusan cid kusii xirnayn hadduu awal mar hore ma'muum ahaayoo ninkii laakiin tujinaya ka baxo oo safkii markii kaasi ka baxay ragcado u dhiman aa u istaagay adna gadaal ka timid waa ku xihan kadhaa karaahiy baa ha ahaatee waa ku xihan kadhaa ee marakan hadda aa ku xihanaysa waa inuusan cid kusii xirnayn waa inuusan hadda cid kusii xirnayn oo ma'muum aadan imaam ka dhigan waaya walaa ummiyan ummi mid ah hooyo loo nisbeeyey waa maxay ummi waxay yidhaahdaan fuqahadu u yaqaanaan meeshaan qof aan wanaajinayn xaraf faatixada ka mid ah buusan saxayn xaraf faatixada ka mid ah hal xaraf ba allah ka dhigay buusan saxaynin imaamkaadu waa inuusan ahayn mid khaldaya xaraf faatixada ka mid ah walow hal shad ba allah ka dhigo shadku xaraf ba u dhigmaa ma'muumkuna waa hagaajinaya shadkii iyo faatixadii iyo xuruufteedii imaamkiina meel buu halleeyaa dee kii wax saxaya kuma xihan karo mid khaldaya kuma xihanayo waaya kuma xidhanayo man yuxsinu miman laa yuxsinu qof wax wanaajinaya midaan waxba wanaajinayn oo ummi ah ummi hooyadiisa u dhasho o kale ka dhigto macaa waa maxay faatixadii buusan saxayn faatixadaa si fiican u baraan leeyahay shardiga shanaad waxaa weeye waa laa yataqadama ma'muumku waa inuusan hormarin calayhi imaamka fi lmowqifi makaanu istaaga meesha la taagan yahay waa inuusan ma'muumku imaamkiisa ka hormarin haddiiba ma'muumkii imaamkii ka horeeyo muxuu ma'muum ka noqon isagii baaba imaamkii kasii horeeye meeshii isaagiibaba kaga horeeyaaba waa la diiday ayb inamaa jucila alimaamu baa nebigu yihi alayh slat slam liyu'tama bih in lagu daydaa imaamka loo yeelay bukhaari baa wariyay iyo muslim horumarka xaggee laga fiirinaya ciribta inaad usoo dhawaato laguma diidana imaamka ciribta ma'muumku waa inaysan ka horeyn midda imaamka si kale hadda u kala fara dheer yihiin iyagay jidhaa ciribtaa la fiirinaya haddii istaag lagu tukanayo wey haddii fadhi lagu tukanayo baridaa la fiirinaya dad fadhiyoo isku xiran wey haddii jiif ay tahay dhinacaa la fiirinaya waxaa keliya laga soo reebaa salaadda shiddat lkhowf cabsi daran darteed haddii salaad loo tukanayo ama jihaad ama lagu jiro oo dad kale ordayo oo dagaalamayo oo iskuna xiran salaaddii ay yihiin dee imaamkii baa marna halkaa u cararaya marna ma'muumkii baa xaggaa u boodaya had- hadday kala hormaraan taa dhib male taa baa laga soo reebaa kayfa amkana taa loo tukadaa sidii suurowdaa loo tukanaya waaya imaamka in laisku dhejiyo lala sinmo ma fiicna wax yar inaad ka dambaysaa fiican wax yar inaad ka dambayso midigtaana ka istaagaysa qof kale hadduu yimaadana biixduu ka istaagaya markay xirtaan baa imaamku hormaraya tilaabo horey ha u qaado ama labada ma'muum baa gadaal u qaadaya waa la yaqaan sidaas soo maa ma'muumiintu inay gadaal u qaadaan baana fiican shardiga lixaad waxaa weeye waan yaclama waa inuu ogyahay ma'muumku intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguuridiisa waa inuu ogyahay waa inuu ogyahay imaamka ma'muumku waa inuu ogyahay imaamka guurguuridda hadba meeshuu marayo hadba meeshuu marayo waa inuu ogyahay hadduusan ogeyn see ula soconayaaba ma rukuucay ma qiyaam buu ku jiraa ma sujuuday ma ictidaalay waa inuu la socdo see ku ogaanaya imaamkiibaa u jeedaa hadba sow yahay ama safka barkiisba u jeedaa safafkii waa masaajidkaa weyne safafkaa qaar baa usii muuqda qaarkaasoo u jeedaa iyaguna imaamkii bay usii jeedaan ma laha ama codkiisii buu maqlayaa meel fog buu masaajid kaga xidhan yahay masaajidka iska ballaartay ama dabaq sarooba saaran yahay codka u la socdaa allahu akbarta iyo hawshu meesha marso ama mumaliqa midkaan allahu akbar ka daba leh kaas buu xogta kala socdaa si sidau doona ha ku ogaado imaamka socsocodkiisa waa inuu og yahay weeyaan waa inuu og yahay wa an yaclama wa an yajtamicaa waa inay ku kulmaan tam- ijtamacaa waa taniyo labadoodu imaamka iyo maamuumku maamuumiintu hadday doonaan ha bateen imaamku de isagu badan waa iska midi hal imaamun weeyaane waa inay ku kulmaan fii masjidin masaajid dhexdii ow amase fii halaai mi'ati diraacin saddex boqol oo dhudhun taqriiba suuro dhoweyn taqriiban waa maxay hal dhudhun iyo laba iyo hadday dhe- dheeraato dhib ma leh saddex boqol oo dhudhun hadday bannaankaa tahay waa inaysan u kala fogeyn hadday masaajid tahayna intay doonaan ha isku jireen ama masaajid waa inay ku kulmaan intay doonaan ha isku jireen ama bannaan bay ku kulmeene saddex boqol oo dhudhun waa inaysan u kala fogeyn imaamka iyo ma'muumku markaas waxa weeyaan waa meeshay iskugu yimaadeen masaajid mar hadday tahay intuu doono ha la ekaado meesha u dambaysa meesha u horeysa hadday kala taagan yihiin mar hadday xaaladda dhaqdhaqaaqa isla socdaan waa isku xidhan karaan hadduu doono derbiye ha u dhexeeyeen oo ceelal ha u dhexeeyeen oo minaarada ha u dhexayso oo dabaq sare ha ku tukanayo daabiqan aakhar waqubu waa saas hadda xaramka ugu qoranta ereygan qubu waa meel dhulka hoostiisa aan ta la qodaa waxa weeye meel lagu tukada leh oo masaajidkii ka mid a qubu waa layidhi waxaasoo dhan haddii mar meeshu masaajid tahay dhib ma leh intaa ayaysan u kala fogaan lama dhahayo dabaqa sare haddii midna taagayo midna dhulka ka tujinayo ama joogo dhulka mar hadday intiqaalaadka salaadu meesha maras isla socdaan dhib male mar hadday masaajid ama maahee bannaan hadday iskugu yimaadaan waa inaysan saddex boqol oo dhudhun u kala fogaan u kala fogeyn dhudhunka bini aadamka ah haddaba fiiri haddii marka bannaanada ee lagu tukado ciidda iyo roobdoonta salaadeeda iyo marmar baa saddex boqol loo kala fogaanayaa saddexdaa boqoloo loo kala fogaaday qolaba qolada ka horeysaa loo fiirinaya imaamka safka ku xiga safkaa kan ku xiga kan ku xiga kan ku xiga saasaa loo fiirinaya qolaba qolada ka horeysa waa inaysan saddex boqol u kala fogeyn haddii haddii hadday doonto qofka u dambeeya iyo qofka u horeeyaay boqol ki kun ama kun kilomitr isku jireen ama tilaabo qolaba qolada ka horeysaa loo fiirinaya inaysan saddex boqol u kala fogeyn amaa meesha u dambeysa iyo meesha u horeysa ha kala fogaadeen hadday rabaan maxaa yeeley safaf badan baa u dhexeeya safafkaana kabaya taasina wataa waxaa la mid a salaada markaa meesha ku xihanaysid waa inaan albaab soo ceshan iyo dariishad dhinaceeda iyo aadan kaga xidhan meel inaad gaadhid imaamkii diideysa imaam iyo ma'muum ismaqlaya laakiin aan isgaari karin idaacaddaasooba kaa ka tujinaya ummadaas dee adduunkaa maanta is- la wada dhegaysanayo ama imaam codkiisi baa la maqlayaa muuqaalkiisina waa loo jeedaa telfazaar telefishinkii baa ka muuqda ma gaari kadhid halkaana wuxuu ka tujinayaa ma kow ka tujinaya ma halkaana kaga xihanaysaa mada haddaa salaaddii loo kacay waddan hebel miyaa dhahaysaa oo idaacaddaan ka- uga- uga jeedaa ama t- shaashadda iyo dhaladaan uga jeedaa mada waa kaa dariishadaha iyo masaajidada meelaha een, aan albaabka ku aadanayn ee dariishad ama derbiya dabaddaa iyo celinayaan looga xihan maayo albaabka iyo wixii ka dambeeya kaga xihanaysa waayan wiya waa inuu niyeysto ma'muumku alqudwata ku dayasho awiljamaacata jamaaco allahu akbar oo qof iska raacdi maaha waa inaad niyeysatay qalbiga inaad jamaaco niyeysatay ama qudwa ku dayasho kan inaad ku dayanaysid imaamkuu yahay wa an yatawaafaqa waa inuuna iswaafaqo nadmu nadmu salaatihimaa himaadu labadooday ku dhacaysaa imaamka iyo ma'muumka salaadooda salaada nadmigeeda nadmiga waa texeeda shakliga qaabka qaabka labada salaadood imaamku tow tukanaya tan ma'muumku waa inay isku qaab yihiin nadmiga salaadoodu waa inuu iswaafaqo weeye nadmu salaatihima hadday doonaan laba salaadood oo kala tu- duwan bay tukanayaan nina duhur nina casr bay tukanayaan laakiin isku si baa loo tukadaa duhurka sidaa loo tukadaa casrkana loo tukadaa waa isku ragcado waa isku qaab waa isku rukuuc ma ogtahay niyadda waa ku kala duwan yihin hadday laakiin iskhilaafto salaada nadmigeedu ma ansaxayso nina f- een, subax buu tukanaya ama duhur ama casar midna janaazo tukanaya isku qaab looma tukado janaazo rukuuc male sujuud male ictidaal male waa iska taagnow nina i- wuxuu rabaa intaa inuu la sameeyo see iskugu xihanayaan iskuma xihan karaan nadmigii salaadan iswaafaqsanayn nadm qaabkii salaada iyo taxii tixii salaadan iswaafaqsanayn shardiga kale waxa weeye wa anlaa yukhaalifa waa inuusan khilaafin ma'muumku dheh hu oo imaamka ah fii sunnatin sunne sunnadaasoo faaxishati lmukhaalafati khilaafida khilaafide khilaafitaankeedu foolxu yahay ma'muumku waa inuusan khilaafin hu oo imaamka ah fii sunnatin sunno waa inuusan ku khilaafin sunnahaasoo faaxishati lmukhaalafati khilaafitaankeedu fool xun yahay sunno imaamka in lagu khilaafo ay fool xun tahay ma'muumku waa inuusan imaamkiisa ku khilaafin waa inuusan ku khilaafin hadduu ka tagana ha ka tago hadduu la yimaadana ha la yimaado taasi maxay noqonaysa imaamkii wuxuu akhriyey aayad ay ku jirto sujuudda sujuudu tilaawada marka imaamkii ma sujuudin sunnay ahayd ismoogta in la sujuudo maamuumkii baa iska sujuudo wuxuu yidhi imaamkan muxuu ah maba sujuudaya meeshaan ay ku jirho kaasoo keligii sujuud iska aaday maamuumkii lama rabo ama imaamkiibaa sujuuday saa maamuumkiibaa wuxuu yidhi anigu raaci maayo sujuuddaas ee meeshaas tilaawada u ku raaci mau iska daay lama rabo waa sunno ay fool xun tahay in imaamka lagu khilaafo haddou imaamku sujuudana la sujuud haddou ka tagana ka tag waaya atixiyaadka hore a imaamku ka teg haddou ka tegay adna ka tag haddou la yimid adna la imow sunne oo in imaamka lagu khilaafo ay fool xun tahay wey waxaa ugu dambeeya wa an yutaabica waa inuu raaco ma'muumku hu oo imaamka ah ma'muumku waa inuu imaamka raaco waa inuu daba socdo la socdo waa inuu raacraacayo waa hore hadday meel kusoo kala tageen lama rabo see u raacaya fa idaa kabara fakabiru haddou kibaarto idina kibaarta imaamka wa idaa rakaca farkacuu haddou rukuuco rukuucda ya sidaa sameeya hadduu dhaho samic allaahu liman xamidahu idina markaa ka bacdi rabbanaa laka alxamd hadduu sujuudo sujuuda isagoo sujuudi weli wejiga ku haya haka toosinina idinku bukhaariyo muslim baa weriy waa inaa imaamkii la socto wuxuu sameeye samee ka daba samee weye raac isku mar ha samaynina hana ka hormari raacid baa lagaa rabaa dadkii imaamkii weli aan wejiga dhigin baa wax arkaysaa sabkii wejiga dhulka ku hayaba waana isna waaba sii socdaaba ama waaba kaceenba taa ma la rabo faslun haadaa faasilu wey suwaru lqudwati dayashada suurooyinkeedu tiscun waa sagaal maxay ahayd qofku inuu niyiso alqudwa aw iljamaaca xirasho ama ku dayasho haddii la tiriyo intee suuro baa ka imaan kadha isku xirashada sagaal tasixu fii khamsin shan way ku asixin afarna kuma asaxayso shantay ku asaxayso soo horumari qudwatu rajulin nin ku xirashadiis birajulin nin ku dayday waa asaxaysaa wa qudwatu mra'atin haweeney ku xiratay birajulin nin ninkii baa imaama waa asaxaysaa waaye wa qudwatu khunhaa mid khunhaa oo labeebsho ah ku xirashadiis waa asaxaysaa you ku xirtay birajuli nin ninka imaama saddex wa qudwatu mra'atin haweeney inay ku xirato way asaxaysaa bikhunhaa mid labeebshaah labeebshihii baa imaama leanna hadduu dumar u caddaadana waa laba dumaro isdujiyey dhib ma leh hadduu nin u dilaacana waa ninkii oo imaam noqday wa qudwatu mra'atin haweeney ku xiratay bimra'atin haweeney kalena waa asaxaysaa afartaa waa ku asaxda wa tabdulu waxay ku buraysaa fii arbacin afar afar maha shantaa waa ku asaxday shantaa waa ku asaxday afarna way ku buri afartay ku buraysa waa maxay qudwatu rajulin nin ku xirtay biimra'atin haweeney haweeneydii baa imaam noqotay ma asaxayso wa qudwatu rajulin nin ku xirtay bikhunhaa mid khunha ah ninkii baa ma'muuma khunhihii baa imaam ah waxaa dhici ka dharo inuu dumar u caddaado oo noqdo nin dumar ku xirtay wa qudwatu khunhaa khunha ku dayashadiis mid labeebshaa bimra'atin haweeney khunhihii baa ma'muuma haweeneydii baa imaama wa qudwatu khunhaa bikhunhaa laba khunhana iskuma xihan karaan bilaa midka hore yaa dumar u caddaa kan dambana rag sagaalkaasaa ka yimaada dhankasta markaa kasoo tirsid sagaalkaa un bay noqonaya waa sagaal shan bay ku asaxday afarna kuma asaxayso faslun shuruudu jamci taqdiimi jamaca la yihahdo jamcu taqdiim waa muhiim qof baa iska safraya halkaana ka boodaysaa magaalo hebel ba aadis salaadda inaad jamcisaa rabtaa waa inaad fasalkaan taqaanid iyo kuwa la midka ah jamcu taqdiim waa salaadoo lasoo hormariyo casarka hadda aynaan gaarin baa duhurkan usoo horumarinaysaa haddaa duhur iyo casr wada tukanaysaa hadhowna maqribka markii la gaaro cishihii baa soo horumarinoo booskii maqribkaa keenaysaa waa wada tukan shuruud bay leedaha waa afar albadaa'atu ku bilaabid bil uulaa midda hore duhur iyo casarkee horeeya duhurkaa la hor tukanaya hadda kale weeye casarka ma horumarin karno duhurka waa inaan ku bilowno koow wartee hor tukanaa iyo casarka iyo duhurkee hor tukanaa iyo waxaas lama dhahayo oo qofaan waxba la socon qofkiisa ay yidhahdo shardiga labaad waniyat ljamci jamci niyeysigiis weeye fiihaa dhexdeeda salaadaas hore oo labada salaadood midda waktigale waa duhurka oo kale maqrib iyo cisha hadday tahana waa maqribka oo kale midda hore jamac waa inuu niyeysto dhexdeeda inuu la jamcinayo casarka ama la jamcinayo cishaha waa inuu niyeysto inta uu ku jiro tan hore oo duhurka ah ama tan hore oo maqribka ah inta uu ku jiro jamc ha niyeysto niyadaana salaadan soo raraysa booskan munaasab uga dhigaysa inama alacmaalu biniyaati walmuwaalaatu xiriirin baa shardiya beynahumaa dhexdooda midda hore markaa ka baxay tan hor dambana horey ka ga waa ka baxaysaa horta xiriirintu maaha inaa wixii o dhan dabada iskuu xiraysid saa maaha ee midaan ka bax assalaamu calaykum assalaamu calaykum ma ka baxda tan kale u istaag ha haye waxaa kaloo shardiya wa dawaamulcuduri cududaar waa inuu daa'im yahay cududaarki waa maxay waa safarkii arrinta keenay cududaarkii waa inuu daa'im yahay wa dawaamu lcuduri cududaarkii waa inuu daa'im yahay baaqi yahay macnaha markaa xiratay laga bilaabo salaada hore ilaa salaada labaad aa ka xiranaysa waa inaa cududaarkii weli safarkii jira wey haddou markii hore inta tii hore xirtay oo tukaday intuusan tii labaad xiran isdhaho iskaba deg meeshaanoo safarkiiba iska daa dee tan kale waktigeeday sugaysaa maxaa jimcinaysaa waktigeedii baa la sugaysaa laakiin salaada labaad mar haddaa xiratay tii hore adoo tukaday tii labaad xirtay gaadiidkii aad raacsanayd ama diyaaradda ama meeshii kusoo xiratay markabkii dhib ma leh waa kugu jidhaa waaye haddaba fiiri goormaa niyeysanaysaa salaada hore inta aa markaa xiratay iyo wixii ka dambeeya waxaa niyeysanaysaa salaada dambena inaad la tukanaysid intaadan salaada gelin iyo maaha markaa niyeysanaysa safar waa inay arrintu tahay safarkaas safar fiican oo safar dheer baa la rabaa laba marxalo waa inuu gaarayo siddeetan waaxid wa hamaaniin kilomitr siddeetan iyo kow kilomitr buu qoraya kitaabka kuwa ka badan qorana waaba jiraan safar meexaa la rabaa siddeetan iyo kow kilomitr jira oo kale ugu yaraan haddaad dhahday tuuladan dhow aan ka soo noqonayaa tobanka kilomitra ama toddobada kilomitr ama tobanka ama labaatanka safar dheer maaha waa meel dhow meeshaani siddeetan iyo kilo kow kilomitr meel jidha haddaa u safraysid jamacaasaa kuu bannaan welibaa waxaa jira jamac kaloo jamcu taqdiim isagana roob hadduu yimaado haddeer soomaynaan soo marin salaadihii niyaddooda ay khasabka ahayd roobkaas jamcu taqdiim baa la ogolyahay jamcu taakhiir lama ogola roob baa yimid oo duhurkan dib marinaya lama ogola laakiin duhurka iyo casarka isku soo hormari ama maqribka iyo cishaha horey usoo wada tuko waa la ogolyahay waaya waa dad meelfa ku tukanayo roobka ku dhibaatoonayo oo marka waa salaaddii bay hormarsanayeen qofku marka jamaca hadduu iska daaya dhib male laakiin hadduu naftiisa ka arko jamaca inay diidan tahay salaad la jamciyey sunnadan sugnaatay baaba naftiisu diidan tahay weligiisba jamcu waa la dhib ama inuu bannaan yahay buuba shaki ka qabaaba ama waaba dadka lagu dayanayo hadda haddii safar la wada galo culimmadu meesha la socoto waa qof lagu dayanayo oo haddee in cilmigan laga barto loo baahan yahay mararkaa waxaa fiican inuu jamciisa tukado jamca markaa u fiican jamci baa dadkii baraya waaye ama naftiisii u arkay diidan tahay arrin masaladan bannaan wuu ku khasbaya ha tukado ha baro ha ku layliyo jamcu taqdiim baa la dhahaa kaas moogta waa hor horbaa horey baa loo soo qaada kan kalena maxaa la dhahaa jamcu taakhiir waa kana waa sadarkan isaguna faslun shuruudu jamci taakhiiri gadaal marinta jamaceeda jamacaa shuruudiisu inaani waa labo jamcu taakhiirka waa maxay duhurkaa la dib marinaya ilaa xaggee ilaa casarka maqribkana ilaa xaggee ilaa cishaha laba shardi kaliya leeda wamaa humaa maxay yihiin waa labadan niyatu taakhiiri alawal waxaa weeyaan niyatu taakhiir gadaal marin waa inuu niyeysto salaad inay iska baxdo waktigeed m lama ogola imaa inaad tukatid wa imaa inaad niyeysatid inaad dib marisay adoo caaqil oo caafimaad qaba salaad iska baxday ilaahay kuu soo geliyey iska baxdo may lama ogola imaa inaad booskaa kale u rardhay dembiga waa kaga fakan kadhaa waa imaa inaad tukatid niyatu taakhiir waa inuu niyeysto inuu gadaal mariyo salaada wal xaal goormuu niyeysan wal xaal qad baqiya uu ka baaqi yahay min waqti اluulaa salaada hore waktigeeda maa maa zaman uu ka baaqi yahay yasacuhaa salaada u waasac noqon kara salaada hore iyadoo weli ay ka harsan yahay wakti salaada laga tukan karo buu wuxuu niyeysanayaa inuu salaadan gadaal mariyo duhurkaanu gadaal marinaya soo maa intaan duhurka waktigiisu bixin buu wuxuu niyeysanayaa salaadan inuu u dibdhigay casarka qadar weli iyadoo duhurka ay ka harsan tahay qadar duhur laga tukan karo iyo ka badan hadduu doono marka kuwaad duhurku soo galay baa haniyeyso inuu salaadan gadaal marsho waxaa la diidayaa qadar ka yar aan salaada laga tukan karin ama waktigoo dhan baxo inay la gaadho salaadan hore wuxuuba wuxuu niyeysanayaa inuu salaadan dib dhigay markuu niyeysanayana wal xaalqad baqi oo ka baaqi yahay weeye min waqti luulaa midda hore waktigeeda maa zaman iyo sacuha u waasac noqon kara tan tukashadeeda afartan ragcadood duurka qadar laga tukan karo iyo wixii la mida waa inuu waktiga ka harsan yahay wey maqribkana waa sidoo kale hadduu rabo inuu iyadoo taama tukado waa in iyadoo taama wakti ku filan haray hadduu rabo iyadoo qasriya inuu tukadana iyadoo qasriya wakti ku filan waa inuu haray calaa ma ctamadahu rimliyu ibnu xajar kusawsi kaloo qaba shardiga labaadna waxa weeye wa dawaamulcuduri cududaarkii waa inuu baaqi yahay ilaa tamaami athaaniyati ilaa salaada labaad ka taam noqonayso cududaarku muxuu ahaa waa safarka safarkii waa inuu jiro ilaa salaada labaad ay ka dhammaystirmayso salaada labaad waa tee duhurkii baa casarka u radhay soo maha waa casarkii ama maqribkii baa cishihii u radhay soo maaha waa cishihii ilaa salaada labaad ay ka taam noqonayso cududaarkii hadduu meesha ka baxo isagoo aan weli la imaan ama weli salaaddii dhexda kaga jira buuba iska nagaaday salaaddii hore oo awal soo ta'khiiriyey oo ama duhur ahayd ama maqrib ahayd qad bay ka noqotay waa qada aan dembi lahayn wuu tukaday tanna hadda waktigeedii baa joogaa hadda ha tukado tan waktigeedii waaba joogaa iyadu ilaa waktigii labaad baa laisla yimidi hadda cishaanba joognaaba ama casar baanba joognaaba tanna waktigeedii bay joogtaa hadda jamcu taakhiir maba oo waktigeeda caadi loo tukan tii horena uu soo taakhiiriyey waxa weeyaan qallay noqotay laakiin dembi laguma leh hadda magaaladanaaba ka soo baxda gobolkan ama gobolka xagga kaa xiga kaasaa duhurkii baa soo gadaal marisay intaa soo socotay dhexdaas inaad duhurkii iyo casarkiiba kusoo tukatay bay ahayd magaaladaa waa soo gashaa deganayd awalna salaadihii waa soo dib marisay dee deegaankaadi baa timi waa nagaatay hadda casarka hadda waaba joogaa casarka caada a u tukanaysa tii aad soo gadaal marisayna awalto haddaadan weli imaan qalle kaama noqotin laakiin hadda qallay kaa tahay waana qalle aan dembi lagu haysan oo labadan salaadahan marka la jamcinayo waxay ka dhigan tahay waktigoodii inuu hadda joogo adoo waktigeedii gadaal u marshay ama horay usoo qaaday in waktigii joogo bay uga dhigan tahay adda ahaan baa loo tukanayaa ama haddii cududaarkii meesha ka baxo qallay kaa noqonaysa والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب